toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu ku soo qaadan doonnaa waxyaabaha mudnaanta ah ee laga sugayo xukuumadda uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare xasan cali khayre barnaamijka waxaa marti ku ah dotor maxamed nuur gacal oo horay u ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya kusoo dhowow barnaamijka dotor gacal ahlan wasahlan waa ku salaamaya ridwan adiga iyo v o eba iyo dhammaan dhegaystayaasha waa mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa la ansixiyey wixii hadda ka dambeeya ma aha ra-iisul wasaare magacaaban muddo ayuuna haystaa inuu ku soo dhiso xukuumad dalkan horay u wadda maxay kula tahay xukuumadda uu soo dhisi doono maxay noqon kartaa noocay u ekaan kartaa ra-iisul wasaare khayre wuxuu haystaa fursado badan sidoo kale waxaa hor yaallo caqabaad fara badan ayaguna waktiga uu yimidna waa wakti aad iyo aad u culus soomaaliya aadna loo soo dhoweeyey isaga iyo xukuumaddiisa iyo doorashadii madaxweynahaba waxaa laga sugayaa oo ugu horeeya waxa weeyaan xukuumad badbaadisa dalka oo abaaraha iyo amni xumada iyo gaajada iyo dhibaatadaba wax ka qabato waxaa la filayaa beryaha soo socdo inuu soo dhisi doono xukuumad kooban oo tiradeeduna yar tahay tayadeeduna badan tahay aad iyo aadna isu dheeli tiran hadday noqoto xagga aqoonta hadday noqoto kawarqabka arrimaha gudaha ee dalka iyo hadday noqoto mashaakilaadkii lasoo maray iyo sidii looga gudbi karaba laakiin marka laga hadlayo xukuumad cusub oo lasoo dhisayo siyaabo kala duwan ayaa dadka arrimaha jira iyo xaaladaha jira ay ay ay uga hadli karaan tusaale haddaan eegno mudanayaal fara badan oo baarlamaanka ka tirsan waxaa laga yaabaa inay jeclaan lahaayeen ama ay doonayaan inay xukuumadda ka mid noqdaan dad kaleoo fara badan oo aan baarlamaanka ku jirinna waa suuragal in xukuumadda lagu soo daro marka xukuumadda ma isleedahay baarlamaanka oo keliya ka iman doontaa mise baarlamaanka looma baahna ad isleedahay mise labada dhinacba way ka iman kartaa
sida aynu ka warqabno xukuumadihii hore waxaa laga dhaxlay dhibaatooyin fara badan iyo shaqooyinkii ay qaban lahaayeen oo caqalado fara badan marna kala kulmaayey xagga tayadooda iyo tiradooda marna kala kulmaayey xagga baarlamaanka iyo mooshinna mar walba laga keeno sida aynu la wada soconno xukuumaddii ugu horeysay lagu soo dhisay magaalada carta toddoba iyo toban sano ka hor waxaa ku yiilay jaartarkaas ama cahdigii kumeel gaarka ahay in la kala qaado xukuumadda iyo iyo baarlamaanka si loo helo waxa loo yaqaano separation of power ama la kala qaado hay-adaha dawladda si shaqooyinkooda ay u kala qabsadaan qof kasta oo kamid noqonaya golaha wasiirada wuxuu ahay xilligaa inuu ka tago xilka baarlamaanka laakiin markii dambe oo imbagaati laga soo bilaabo waxaa laysku daray xukuumadda iyo baarlamaanka marna waxayba ahayd xilli baarlamaanka kaliya in la qaato ah laakiin hadda waxaan u malaynayaa tajrubadii laga bartay iyo waayo aragnimadii laga qaatay isku darka baarlamaanka iyo dibaddaba in aad iyo aad loo loo yaray doono ama laga faa'idaysan doono waxaad moodaa inay baarlamaanka aysan suurtagal ahayn maadaama tiradoodu badan tahay aan kaa dhex galo sanadihii ugu dambeeyey dowladdii uu hogaaminayey xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaareyaashii soo marayba waxa ay mar walbaba xukuumaddu ay ay ahayd mid baarlamaanka xooggeeda ka imanaysay khilaafaadkana ma yareen oo mooshinada waxay ahaayeen kuwo inta badan isdaba socday dadka qaarkii waxay qabaan in baarlamaanka oo golaha wasiirada laga soo xulo laftirkeeda ay caqabad tahay arrintaas ma kuu muuqataa
caqabaddu in laga soo xulo ma aha laakiin caqabaddu waxa weeyaan baarlamaanku hadda wuxuu ka kooban yahay laba boqol toddobaatan iyo shan sanadkaana haddana aqal sare ayaa kusoo biiray marka suurtagal ma ahan in kulligood laga dhigo waxaa dhacayso marka mararka qaar qeybta laga qaato baarlamaanka iyo qeybta laga tagaba in mar walba isdhexgal uu ka yimaado sidoo kale hawlihii baarlamaanku qaba lahay iyo hawlihii xukuumaddu qaba lahay inay isdhexgalaan ayaa imaanayso marka mar kastaba inta mooshinka keenaysa waxay ahayd inta aan ku jirin golaha wasiirada sidaas darteed ayay ahayd qodob mar walba laga doodi jiray oo loo arki jiray dadka qaar inuu caqabad ku noqon karo xukuumadda howlihii ay u madax banaanaa laheyd oy qaba laheydna fulintii iyo sharci dejintii inay isdhexgelayaan oy habboonaa laheyd in la kala saaro laakiin haddee maadaama ansixin laga rabo iyo cod baarlamaankii ra-iisul wasaare kasta wuxuu ku khasbanay ama lagu lagu lagu culeys lagu saari jiray inuu baarlamaanka ka qaato wasiiro laakiin hadda maadaama kalsooni buuxda ay baarlamaanku siiyeen wuxuu haystaa ra-iisul wasaaruhu option ah ama khiyaar ah inuu baarlamaankana ka qaadan karo banaankana ka qaadan karo iskuna dari karo marka isagay u taallaa sida uu uga xulanayo wasiire uu ku kalsoon yahay hawshoodana u madax banaan baarlamaankuna kalsooni buuxda ayuu siiyey ra-iisul wasaaraha in xukuumadda dhinaca laga fiirinayana ay tahay tayada iyo waxqabadka laakiin aysan ahayn beeshii ay ka yimideen iyo baarlamaanka ma ka yimaadeen iyo kama imaanin marka kalsooni buuxda ayuu hadda ka haystaa baarlamaanka mana filaayo in lagu qabsan doono maxaad uga keeni weysay baarlamaanka iyo maxaad uga keeni weysay deegaanadaas iyo beelahaas gaarkaa iyo in hadda lagu qabsan doono ma filayo waayahay waxaan kaloo jeclahay inaan ku weydiiyo inta badan waxaa soomaaliya siyaasaddeeda caan ka ah in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay foodda isdaraan oo mar kasta ra-iisul wasaare cusub la keeno marka carto laga soo bilaabo soomaaliya waxaa soo maray ilaa laba iyo toban ra-iisul wasaare guud ahaan haddii la eego ilaa iyo lixdameeyadii lix iyo toban ra-iisul wasaaraha soo maray mar kastaba ra-iisul wasaareyaasha ayaa ka badan dadka madaxweyneyaasha ah marka madaxweynaha soomaaliyana waxaad moodaa in hadda kalsooni badan uu ku qabo inaanay isku dhici doonin ra-iisul wasaarahan cusub ma is leedahay waa laga fursan karaa khilaaf dhex mara ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo mararka qaarkood caqabad ku noqon kara in shaqada ay horay u socoto waxaan filayaa experiencegii ama khibraddii laga qaatay waayo aragnimadii laga qaatay toddoba iyo tobankii sano ama lix iyo tobankii sano ee hadda lasoo dhaafay in ay ku filan tahay in laga leexdo waddadii hore inaysan saxna ahayn waddadii in inta lagu celceliyo haddana laga sugo natiijo kale inay ka timaado sidaas darteed raisal madaxweyne farmaajo wuxuu ka mid ahay ra-iisul wasaareyaashii dhibaatadaas ku dhacday oo sida aynu la soconno muddo lix bilood kaliya ayuu ahay ra-iisul wasaare sidaasoo kale wuxuu ahay xilligaas ra-iisul wasaarihii ugu da-da yaraay uguna taageerada badnaay waxqabadkiisa maadaama loo bogay lama siinin jaanis kale marka hadda si qoto dheer ayuu uga taxadiray madaxweyne farmaajo doorashada ra-iisul wasaaraha waxaana filayaa arrintaas in laga leexan doono waddadii hore lagala kulmay dhibka badan iyo xasilooni darada siyaasadeed marka ra-iisul wasaare khayre iyo waxaan u rajaynaynaa madaxweyne farmaajo inay si kalsooniya oo xasilooniya ku wada dhammaysan doonaan xilliga la siiyey mandateka ama loo xil saaray inay howsha qaranka gutaan ee dastuuriga waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ka hadleen guud ahaana dalka ka jirta xilligan waa arrinta abaaraha muddayna soo jiitamaysay xilliganna waxaad moodaa in macluushii ay bilaabatay ma isleedaha way ku guuleysan doonaan in abaaraha dalka ka jira laga badbaadiyo dadka ilaa iyo hadda ay u muuqato inay ku bixi doonaan haddii aan la helin gurmad iyo gargaar caalami ah sida madaxweynuhuba uu sheegay maalin dhaweed wuxuu yidhi kulligayna haddaan isku tagno ma awoodi karno inaan roob keenno laakiin wixii bini aadamku awoodi karoo dhan waa qabanaynaa waxaana maantay ahayd maalintii ugu horeysay ra-iisul wasaaruhu uu bilaabay hawsha abaaraha sida ay muhiimka u tahay shaqadiisii koowaad uu qabto waxay ahayd maantay inuu bilaabay qaabkii iyo qorshihii loo wajihi lahay abaaraha dalka marka hawsha ugu weyne hortaallo ayay ka mid tahay in la badbaadiyo dadkaas soomaaliyeed ee ku waxyooloobay abaarta wax allaale wixii laga qaban karo waxaana rajaynayaa inaysan waxba hagarsan doonin ra-iisul wasaare khayrana wuxuu leeyahay khibrad oo dalka abaarihii soo maray wuxuu ka shaqayn jiray hay-adaha samafalka marka aad iyo aad ayuu ula socdaa qaabka loo badbaadin karo ama wax looga bedeli karo dhibaatada hadda taagan xilligii roobkana waxaan rajaynayaa inuu soo dhow yahay oo la sugayo inuu curto xilligii guga marka waxaan rajaynaynaa dadaalna in la muujiyo arrinta abaarahana ilaahay uu wax ka bedeli doono waktiga soo socda oo bilowday xilligii roobka dhinaca kale haddii aan wax kaa weydiiyo dalka waa la socotaa maamul goboleedyaa ka jira ama dowlad goboleedyo mararka qaarkood xiriirkii dowlad goboleedyada iyo dowladdii dhexe aad iyo aad uma wanaagsanayn hadda dowladdan waa curdun inkastoo ay soo dhoweeyeen dowlad goboleedyada maxaad is leedahay waa looga fursan karaa in khilaafaadkii soo ragaadiyey dowladihii ama dowladdii haddana soo dhaaftaoo kale ama wakhti fara badan ka soo lumiyey in laga gudbi karo oo maamulada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ay ka shaqayn karaan sidii xasiloonida dalkan iyo amnigiisa hore loogu wadi lahaa waxaan rajaynaynaa madaxweyne farmaajo doorashadiisi kadib wuxuu helay soo dhoweyn dhammaan gobolladii soomaaliya ma aha kuwa xataa jamhuuriyadda ku jira kuwii ka baxsanaay ayaa aada looga taageeray sidaas darteed waxay siisay fursad ay siiyeen dadka soomaaliyeed inay soo dhoweynayaan isbeddelkiisa iyo doorashadiisaba sidaas oo kale ayay madaxda gobolladuna siiyeen kalsooni madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba marka waxaan rajaynaynaa inay sidaa kula shaqeeyaan waayo aragnimadii lasoo marana laga faa'iidaysto oo aysan dhici karin hadda kadib ama dadku aysan aqbali doonin khilaafaad iyo dowladda dhexe iyo dowladihii gobollada inay isku dhacaan ama ay iskhilkhilaafaan marka waxaan isleeyahay madaxweyneyaasha gobollada laftirkoodu waxay ku qasban yihiin baresharka ama cadaadiska uga imaanayo shacabkooda inay la shaqeeyaan dowladda federaalka ay la shaqayn doonaan khibradda ay u leeyihiin madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayrana maamulada gobollada na waxaan filayaa inay ku dadaali doonaan sidii ay dowladda federaalka iyo iyo dowladuha gobolladuba isula shaqayn lahaayeen oy uga fogaan lahaayeen khilaafaadkii horey u ragaadiyey maamulada iyo iyo dowladda federaalka waa yahay doctor maxamed nuur gacal ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marar badan waxaa la tilmaamaa oo la sheegaa inay jirto faragelin ka imanaysa dowladaha shisheeye oo kuwa deriskuna ay ku jiraan see lagu wajahaya ayay kula tahay xiriirka arrimaha dibadda iyo gaar ahaan kuwa dalalka deriska ah weliba annagoo la soconnaa in marar fara badan shaki laga muujin karo in xiriirka dowladdan iyo dowladaha derisku aanu wanaagsanayn sidaa aynu la wada soconno doorashadii madaxweyne farmaajo asbaabaha ugu weyn sababay in muxuu ahay la siiyo kalsoonida intaasa waxaa kamid ahay dadka soomaaliyeed inay kasoo horjeedaan faragelinta arrimahooda sidaas darteed ayaa waxay sababtay dhammaan musharaxiintii la tartamaysay ee loo tirinayey ama lagu tirinayay inay gacanka helayaan shisheeye ama dibadda inay ku guulaysan waayaan doorashadii oo asaga la doorto sidaas darteed ayaa madaxweyne farmaajo waxaa u yaalla inuu ilaaliyo dadka soomaaliyeed iyo rabitaankooda iyo madax banaanidooda iyo arrimahooda gudaha inay inay ayagu maamushaan ay u madax banaanaadaan sidoo kalena inuu ilaaliyo xiriirka dowladaha deriska iyo kuwa caalamkaaba iyo danaha dowladaha ay leeyihiin laftirkooda oo mararka qaar isdiidiidayo ama isku haysto arrinta soomaaliya oo u baahan in la kala ilaaliyo lagana faa'iidaysto mid kastaba iyagana la kala ilaaliyo maadaama ay jiraan dowlado isdiidan oo intuba dalkayna ku sugan gaar ahaan kuwa ciidamadoodu ay joogaan oo si gaar ahaaneed ugu baahan xiriirkooda in gacanta lagu haayo sidaas darteed ayay waajib tahay in la xoojiyo xiriirka arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga arrimaha dibadda intuba waxay kamid tahay waxyaabaha ugu horeeyo laga rabo inay aada uga feejignaadaan ugana fikiraan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre aad iyo aad baa umahadsan tahay waa idiin mahad celinaya adinkana waa mahadsantii intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay doctor maxamed nuur gacal wasiiru dowlihii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgeli